aan ku horeyna somalilan waxaa iska soo daba dhacay natiijooyinka doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee dadku ay u dareereen kuwii soddonkii bishan degmooyinka caynaba ceerigaabo oodweyne iyo shiikh ayaa ka mida meelaha natiijadu ay kasoo baxday wariyaha v o eda ee hargeysa qadar maxamed cakulle ayaa warbixintan noo soo diray degmooyinka ay guddiga doorashooyinka ee heer deegaan ay ku dhawaaqeen waxaa ka mid ah degmada ceergaabo ee gobolka sanaag waxaana natiijada hordhaca ah ee guddiga doorashooyinka ee degmada ceergaabo ay soo saareen ay u kala heleen saddexda xusbi sidan xusbiga mucaaridka ee waddani ayaa ku guulaystay lix xildhibaan xusbiga kulmiye ayaa helay shan xildhibaan halka xusbiga u cidna uu helay laba xildhibaan degmada bellegubadle ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijadeeda iyagoo xusbiga kulmiye uu helay afar xildhibaan xusbiga waddani saddex xildhibaan xisbiga u cidna laba xildhibaan degmada ceelafweyne gobolka sanaag ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijadeeda hordhaca ah iyadoo xisbiga kulmiya uu helay shan xildhibaan xisbiga u cidna saddex xildhibaan xisbiga waddanina saddex xildhibaan degmada oodweyne ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee degma doorashadaasi iyadoo xisbiga waddani uu ku guulaystay lix xildhibaan halka xisbiga kulmiya uu ka helay afar xildhibaan xisbiga u cidna hal xildhibaan degmada caynaba ee gobolka sool ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee golaha deegaanka xisbiga kulmiye ayaa ku guulaystay afar xildhibaan xisbiga ucid ayaa helay saddex xildhibaan halka xisbiga waddanina uu helay laba xildhibaan degmada sheekha gobolka saaxil ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijadeeda heer degmo ee hordhaca ah iyadoo xisbiga kulmiya uu helay saddex xildhibaan xisbiga waddanina saddex xildhibaan xisbiga ucidna saddex xildhibaan wararkii ugu dambeeyey ee v o edu ay helayso ayaa tilmaamaya in degmo doorashada berbera burco gebiila iyo hargeysa ay weli tirintoodu socoto lana filayo in saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda lagu dhawaaqo natiijada hordhaca ah ee degma doorashooyinkaasi gobolka saaxil ayaa xubinta guddiga doorashooyinka somalilan cabdifataax sheekh ayaa waxa uu bulshada uga digay in ay soo qoraan ama soo bandhigaan natiijooyin been abuur ah isagoo sheegay inaana jirin wax natiijo ah oo degmada berbere laga soo saaray maadaama weli ay tirintii codadku socdaan natiijadu runtii ma aha sida aynu sheegnay midaynu ku degdegayno waa midaynu hubaalinayno iyada oo ay hawsha ay u igman yihiin komishanka doorashooyinka heer degmo oo marka ay iyagu ku qancaan ku dhawaaqi doonaan natiijada sidoo kale waxaynu lagu dhawaaqi doonaa natiijada heer gobol ama golaha wakiilada marka laysu geeyo gobolka dhammaantii ee labadiisa degmo ee sheekh iyo oo berbera haddii ilaahay inoo idmo maalmaha soo socda waxaana xadidi doona kolba hawshaasi sida ay u dhammaato dhammaan bulshada waxaynu ka filaynaa inay sugaan oon la degdegin lana sugo inta ay natiijada kama dambaystiahay soo baxayso natiijo kasta oo ka horraysa taa ay ku dhawaaqayaan commishonkuna waxay ka dhigan tahay wax kama jiraan waanaynu uga digaynaa cidday doontaba ha noqoto waad arkaysaan waa meel xidhan cidi aanay gelayn cidda keliya u igmanna ay tahay commishanka heer degmo iyo axsaabtu inay hawshaa iyagu isla idmaan insha allah markay soo axaadhantana waxaa ku dhawaaqi doona hawsha commishanka inkastoo degma doorashooyin badan lagu dhawaaqay natiijooyinka hordhaca ah ee degma doorashooyinkaasi haddana waxaa weli bulshadu ay u dhegtaagayaan degmooyinka waaweyn sida hargeysa degmada berbera degmada burco iyo degmada gabiiley kuwaasi oo weli tirinta codadku ay socoto guddiga doorashooyinkuna ay sheegeen in laga yaabo inay saacado iyo maalmaba qaadan karto maadaama codadka deegaanadaasi ay badan yihiin khadar maxamed cakulle v o e hargeysa sidoo kale waxaa soo baxaya natiijooyinka qaar ka mida degmooyinka gobolka owdal wariyaha v o a haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada boorama ilaa iyo hadda ayay dadweynaha somalilan u dheg taagayaan ku dhawaaqista natiijada doorashadai ka dhacday somalilan koob iyo soddonkii meey ee lagu dooranayay golayaasha deegaanka iyo degmooyinka somalilan iyo golaha baarlamaanka komishanka doorashada ee degmada baki ee gobolkan awdal ayaa maanta soo saaray natiijada doorashada ee golaha deegaanka iyo degmadaasi oo ka kooban sagaal xubnood taasi oo ay xisbiyadu kala heleen xisbiga waddani oo helay shan xubnood halka xisbiga kulmiyana uu helay saddex xubnood islamarkaasina xisbiga ucid uu helay hal xubin warkaasi oo guddoomiyaha komishanka gobolka awdal faarax ismaaciil sidci uu u xaqiijiyey idaacadda v o e sidoo kale ololaha doorashooyinka ayaa saameyn ku yeesha dhaqaalaha iyo nolosha dadweynaha maadaama tartanka loo isticmaalayo lacago iyo dhaqaalo fara badan sida uu qabo cali xaamud jibriil wasiirkii hore ee xidhiidhka golayaasha ee somalilan wakhtiganna u tartamaya golaha baarlamaanka ee somalilan kana tartamaya gobolka awdal
lacago fara badan oo kayd ahaa oo jeebadaha dadka ku jiray ayaa doorashada aawadeed jeebka looga sii deynayaa deetana halkaa sirkulashinkii lacagta aad suuqa ugu badanaya oo lacagse lacagtu aad ba wareegeysaayo wax iibsiga iyo waxbixinta iyo ayaa badanaya halka korba wa qaadaysaa markan dambe ay doorashadu dhacdo subunkaa la geejisanayaa oo nin waliba dhaqaalihii halkaasu ku istaagayaa extragaha ee baxayey deedna dadku ma xamili karaan markay doorashadu dhacday dabadeed dhaqaaluhu hoos buu u dhacayaa lacagtii wareegaysay ee baxaysay ee suuqa soo gelaysay ayaa istaagaysa marka
doorasho kastaa marka ay dhammaato waxaa laga dhaxlaa deymo deymahaasi oo ay galaan murashaxiinta iyo taageerayaashoodu
xaqiiqatan doorasho kasta ay marka ay dhacdo wixii ka dambeeya diin baa laysu qabsadaa oo gar baa la galaa oo wax dalkan caankaa oo tii koowaadna maaha tii labaadna maaha tii saddexaadna maaha marka waxaynu filaynaa isqabsiga iminka dhici doona marka oo laysku yeeshaa diimaa gala ragbaa guryooga xaraasha ragbaa cidla istaaga ragbaa rag kale kaga baxa wax howluhu waa fara badan yihiin saddex siyood baa u dhacdaa diintu mar musharaxa laftirkiisaa gala marna qolada u kambeyn garaynaysa laftirkooda ayaa gasha marna ganacsatadan wax laga qaaday marna ganacsatadan hantida leh ayaa dayn ku yeelata musharaxa marka oo iyaga laftirkooda lacaga badan ka maqnaadaan oo meelna u raacaan waayaanoo ninkiina dhacay iyagii lacagtii kule marka dhowr siyaabood ba u dhacdaa mar musharaxa mar qoladan u kambeyn garaynaysa gasha lagu yeeshaa marna wax lagu yeeshaa ninka kale ganacsatada ayaa gala
murashaxa ku guuldaraysta halkii ugu tartamayey ee daynna lagu leeyahay suu iskaga bixin karaa wallaahi waa kolba dee kolba sidii loo jabaa loo dhintayaa baa layidhi way dhici siyaabo badanbu dee iskaga bixin karayaa mar inuu qaaraan turkiya ka wareeyo mar inuu hadduu ehel leeyahay marba dee sibay inta lagu leeyahay iyo cabasity uu ku awoodo ayuu leeyahay sida dee rag badan ba iminka ay diintii guryahoodii xaraasheen oo musharaxiina oo awdar ka tartamayey sidoo kale waxaa la sugayey natiijada doorashada ee degmada boorama oo aan weli la soo saarin maraan komishanka doorashooyinka ee gobolka awdal wax ka weydiiyey goorta lagu dhawaaqayo natiijada doorashada ee degmada boorama iyo guud ahaan gobolka awdal xubnihiisa golaha baarlamaanka sida ay xisbiyada u kala heleen ayuu ii sheegay guddoomiye faarax ismaaciil in ilaa caawa ay ku guda jiraan natiijada tirinta codadka ee degmada boorama natiijo lahubana ay soo saari doonaan maalinta jimcaha ah haashim sheekh cumar good v o e boorama gobolka soolna waxaa soo baxaya natiijada qaar ka mida degmooyinka gobolkaasi waryaheena cabdikariim olool ayaa warbixinta nooga soo diray laascaanood ugu horreyn kusoo dhawow v o a cabdulaahi bal waxaad nooga warantaa xildhibaanada soo baxay iyo tirada ay yihiin baarlamaanka inta ay ka kooban yihiin iyo xisbiyada ay kala matalayaan marka koowaad waxaan salaamayaa v o eda marka labaad waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastaa jooga salaam alaikum waraxmatullahi barakaatu waxaa maanta oo bisha saddexaad bishii lixaad ay tahay saddex aanu halka kaga dhawaaqnay aanu fadhino natiijadii kumeelgaadhka ahayd ee golaha wakiilada ee gobolka sool natiijadaasoo ah hordhac ee aan ahayn natiijo asala marka waxaanu halka ka caddaynanaa xisbiyadu qaabkii ay u kala heleen codadka xildhibaanada gobolka sool guud ahaan dadka gobolka sool ka codeeyey tiradoodu waxay dhan tahay iyo qof baa ka codeeyey tiradaa aan sheegay ee ka ah waxaa loo kala helay sida tan xisbiga ucd wuxuu helay xisbiga kulmiya wuxuu helay xisbiga wadanina wuxuu helay cod sidaasaa markaa waxa weeye cod lagaga codeeyey gobolka sool waxaan kaloo halka ka caddaynayaa sida ay u kala heleen xisbiyadu saddexda xisbi qaran musharaxiinta u tartamasay ama u hordasay xisbiga ucid wuxuu helay saddex xubnood xisbiga kulmiyana wuxuu helay shan xubnood xisbiga wadanina afar xubnood buu helay sidaasaa laba iyo tobankii xubnood ee golaha wakiilada lagu tartamayey loo kala helay waxaan kaloo halka ka caddaynayaa magacyada xisbiga ucid waxaa ku soo baxay saddex xubnood oo kale ah maxamuud xayir ducaale iyo abubakar faarax warsame iyo axmed jaamac saalax maxamed saddexdaa xubnood waxay ka soo baxeen xisbiga ucid xisbiga kulmiye waxaa ka soo baxay shan xubnood shantaa xubnood waxay kale yihiin yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon mukhtaar ibraahim xabashi calmi saleebaan maxamed faarax iyo mustafe axmed cabdilaahi iyo xasan cali yuusuf shantaa xubnoodna waxay ka soo baxeen xisbiga kulmiya afarta xubnood ee ka soo baxay xisbiga wadani waa cabdisaaq khaliif axmed guuleed iyo axmed muuse jaamac bila cabdi cabdilaahi iyo qaasim aadan saleebaan cali laba iyo tobankii xubnood ee soo baxayna magacyadoodu waa sidaa cabdikariin nolol v o w magaalada laascanood